wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam halkan waxaan idinkuu soo gudbinaynaa kitaabkii caqiidatu taxaawiya casharadiisii afraad oo inoo akhrinaya sheekh cabdinaasir xaaji axmed xafidahu allah الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وإما- وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم Eh, waxaan ku guda jiray eh, isagoo towxiidka qaybtiisii labaad usoo gudbay oo ka warramayay nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu yahay addoonkii ilaahay wa anna moxamedan cabduhu lmustafaa wanabiyu lmujtabaa warasuulu murtadaa Eh, rasuulku markaa ka warramaya wa annahu inuu yahay baanu qiraynaa oo aanu ku qowlaynaado caqiidaysannahay rasuulku inuu yahay khaatamu alambiyaa ambiyada kii lagu khatimay inuu yahay arrintaas baanu caqiidaysannahay oo aanu yaqiinsanaynaa wa imaamu alatqiyaa kuwa mutaqiinta alle subxaanahu wa tacaala ka yaabay imaamkoodi inuu yahay wa sayidu lmursaliina rusushii la soo diray sayidkoodi inuu yahay kii maxaanku dhahda odaga madaxda u ahaa wa xabiibu rabbi alcaalamiin caalamka iyo uunka rabbigii iska lahaa kii uu jeclaa inuu yahay taas ayaanu markaa ku qowlaynaa oo aanu caqiidaysannahay marka waa tilmaamaha nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu leeyahay rasuulku dee waa rasuul ilaahay soo diray oo iyadoo aan mucjizaadka lagu xoojiyaba la eegin ayaa rasuulnimadiisu ay muuqanaysaa ou lahaa xasaan low lam yakun fiihi aayaatun mubayanatun kaanat badiihatuhu ta'tiika bilkhabari haddii aanay sugnayn aayaad cadcad oo ku tusinaya rasuulnimadiisa badahadiisa muuqaalkiisa ad aragto ayaa kaaga warramaysa markaa khabarkiisa iyo warkiisa inuu rasuul yahay waayo waa rasuul salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saadiq ah oo run badan oo yani maxaan ku dhaha ay yaqaaniin nimankii carbeedna ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu risaaladan ku xoojiyey marka wuxuu yahay oo kale khaatamu alambiyaa ambiyada kii lagu khatimay sida ilaahayba subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu ku leeyahay maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatamu nnabiyiin yacni ma aha maaragtay mid ninka idinka mida ee aabbihii maaha laakiin waa rasuul ilaahay soo diray kii ambiyada khatimay weeyaan وكان رسولك صلوات الله والسلام عليه مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف بها النظار يتعجبون من حسن بن- آه، بنيانه آه، tusaale wuxuu ka dhigan yahay iyo tusaalaha ambiyadii horebarka laysu eego sidii villo meel qasri guri weyn oo dhismihiisii aada loo hagaajiyey oo meel yar oo xabad lebani ay gasho mooyaane intii kaleo dhan marka ay hagaagsan tahay dadkii markaa eegayey markay aada u eegeegeen oo ku warwareegeen waxay yidhaahdeen way la yaabeen quruxda meesha ilaa meeshaa yar mooyane talow halkan yartaa haddii xabad lebana la gelin lahaa Eh, ceeb kale markaa ma laha fa kuntu ana sadadtu mawdica tilka allabina anigu waxaanay kii awday gurigaa weyn ee soo dhisnaa ee quruxda badan booskii ka dhinaa kii awday baan ahay buuri rasuulku salawatu ullahi wasalaamu calayh khutima bilbunyaanu wa khutima bi arrusulu yacni dhismihii aniga ayaa laygu khatimay aniga ayaa rusushii laygu khatimay ayuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo dee haddii diintan islaamka hore usoo jirtay oo marba rasuul la soo dirayey oo gurigaa weyn dhisan u ahaa kii u dambeeyey buu ahaa markaa nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh magacaantiisana waaba ka mid inuu yahay kii u dembeeyey rususha anaa lii asm- in- ina lii asmaa'an أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر العام بان لي محمد بان لي أحمد بان لي هذا ماحي بان لي هذا كإلهي كتر ترى يقال لماذا أيان كما عابنا هاي أنا الحاشر وأنا هاي كذا كوسا أورور أيان كوحشرنا يوم معنا دياي dadkaa ku sababtiisa ay ku soo ururayaan cagihiisa ana alcaaqibu baana caaqib marka caaqibka waxaa la yidhahdaa alladii laysa bacdahu nabiyun kaan nebi ka dambayn marka waa kii ambiyada lagu khatimay caaqib waa min asmaa'ihi nabiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a xadiidka saxiixu muslim tusaalaynaya markaa rasuulku inuu ahaa khaatimu alambiyaa xadiidka thawbaan oo rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi وأنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون waxaa ummaddayda ka mid ahaan doona soddon beenawaas kulluhum yazcumuuna annahu nebiyun mid kastaaba wuxuu sheegan doonaa inuu nebi yahay wa ana khaatamu nebiyiina laa nebiya bacdi ambiyada kii khatimay baan ahay nebiga dambeeyana ma jiro qof kastoo nebinimo sheegtayna waxaa weeye beentiis iyo wixiisii markiiba way caddaadeen oo ummaddu way aragtay beentiis oo waxaa ka mid ah musaylamat kadaab waxaaba ku caanbaxay meesha lasoo qaadaa musaylamat kadaab baa loodhanay kii beenawaaska ah oo de waa wuxuu sheegtay nebinimada ah marka waxaa weeyaan waa khaatamu nebiyiin waana imaamu alatqiyaa kuwa mutaqiinta ah imaamkoodu weeye nebiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo atqiyaa waa jamcu taqi kuwa marka cabsida badan alla ka yaabka ah kuwaa kii lagu khatimay weeyaan oo nebiy llaahi moxamed imaamkoodii weeyaan imaamna waxaa la yidhahdaa alladii yu'tamu bihi ka lagu daydo ayaa la yidhahdaa waina sakran lata'tamu اlhudaatu bihi kaannahu calamun fii ra'sihi naarun cidda markaa lagu daydo ayaa markaa looga jeedaa nabiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka marka la mutaqiinta markaa lagu daydo qof kastoo taqiyuu ku dayanay weeyaan macnaha rasuulka ayaa wuxuu leeyay akaru khalqi khashyata lilah khalqiga ilaahay abuuray ka ugu taqwo badan ee ugu cabsi badan weeye nebiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidku wuxuu aha innii la akhshaakum lilah wa aclamakum bixuduud illah waxaanahay ka idinku cabsi badan oo ilahay idinku cabsi badan xuduudda ilahay iyo sharcigiisa ka idinku yaqaan baanahay xadiid kale wuxuu leeyahay ina atqaakum lilah wa aclamakum bixuduud illahi ana kaidinku cabsi badan ee xuduudda ilaahayna idinku ogaal badani aniga weeyaan buu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka cid kasta oo taqwo la timaada oo alla ka yaabta cidda ay ku dayanaysaa ee hormoodka u ahay waa nebiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxaa loo soo diray in lagu daydo oo mutaqiintu ay ku daydaan oo lagu daydaa loo soo dirtay ma aha marka rasuulku sheega in layska sheegto inaad rasuulka markaa ku dayanayso oad rasuulka jeceshahay taasi waxay ku imanaysaa waa ku dayasho qul in kuntum tuxibbuuna allaha faatabicuunii haddaad tihiin kuwa ilaahay jecel faatabicuunii isoo raacani qofkii rasuulka raacay ee ku dayday ee cibaadadiisii iyo jihaadkiisii iyo dacwaddiisii iyo khayrkiisi siduu wax u qabanayo qofka wax u qabtaa qofkaasaa markaa wuxuu noqonayaa qof mutaqi ah oo nebiyullaahi moxamedna salawaatu ullahi wasalam caleh ku dayday waa sayid ulmursaliin oo rusushii la soo diray sayidkoodii weeyaan kii hoggaankooda ahaa oo rasuulku waa kiila anaa sayidu waladi aadam walaa fakra aadam wuxuu dhalay anaa sayidkoodii ah faan arrintaasiga maaha anaa sayid waladi aadam yowma alqiyaama maalinta qiyaamada caynkaasana waayo waa cidda u horraysa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qabriga ka soo saarayo waana awalu shaafic qofka u horreeya shafeeco weeyaan nabiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waa sayidkoodiiyo khalqiga kii ugu sharaf badnaa weeyaan kii ugu sharaf badnaa khalqiga ayaa sayid la yidhaahdaa xadiid kale wuxuu aha ina allaha astafaa kanaanata min waladi ismaaciil wastafaa qurayshan min kanaanata wastafaa min qurayshin bani haashim wastafaani min bani haashim saasuu rasuulku yidhi reerka kanaana la yidhaahdo ayaa ilaahay ka doortay ismaaciil wuxuu dhalay allahna subxaanaه wa tacaala quraysh buu kanaana ka doortay qurayshna wuxuu ka sii doortay bani haashim oo reerka jilibku ka dhashay nebiy llahi moxamed ah reer bani haashimna waxaa ilaahay ka doortay nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isaga ayaa doorashadu ay ku dhacday oo dee waxa weeye dadkao dhan marka isaga ayaa ual u fadli badan oo haddii la yidhaahdo rusushii sawka rasuulku yidhi maa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laa tufadiluunii calaa muusa faina annaasa yascaquuna yowma alqiyaama faakuunu awalu man yufiiq hayga fadilina oo hayga saramarinina nebiyullaahi muuse dadku maalinta qiyaama markay suuxaan waxaan haan doonaa qofka u horreeya sootarka marka wuxuu meeshaan ka heli doonaa marka isagu ma tii adduunka ayaa lagaga kaaftoomay oo maba dhici ma suuxinba miyaa mise si kale waxu jiraan hadalaa inkaasa ku hadlay rasuulku aayaadka qur-aankana waxay ku tusaalaynayaan rusushana in la kala fadilay tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd minhum man kallama allah waa ka lele subxaana wa tacaala walaqad fadalnaa bacda annabiyiina calaa bacd waa kaa lele subxaana wa tacaala marka say noqonaysaa markaa dabe anaa sayid waladi aadamna waa ka rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa le isma diidane tacaarud ma laha axaadiisu ee waxa weyaan xadiidkan baa sabab lahaa sababtun baa lagu xambaaraya oo nin yahuudiya ayaa nin saxaabiya intay wada hadleen ayaa wuxuu idhi laa waladii istafaa muusa cala albashar maya arrinku saama allihii doortay muuse bashar oo dhan ka doortay baan ku dhaartay arrintu caynkaa markaasuu dhil baaxa intuu qaaday indhaa ku dhuftay ninkii muslimkaa yahuudigii markaasuu yidhi waxaa caynkaas hadlay isagoo nebi llahi maxamed joogo ayaad leedahay maxaan ku dhaha allihii doortay muuse ka doortay basharka miyaad saa u tidhi ninkii yahuudiga al waa waa dhibaatada soo gaadhay rasuulku u yimi rasuulku u soo dacwooday isaga waxu dhaceen buu u sheegay markaasaa rasuulku xadiidkaa u sheegay laa tufadiluunii calaa muusa nebiyullaahi muuse iga fadilina oo macnuhu markaa maaha dee inuu diidan yahay inuu ka fadli badan yahay e waa wihii wixii ku yimaada calaa wajhi alxamiya walcasabiya meesha calag ka dhacdo dagaal baa dhacdo maxaan ku dhahay maxaad uga sarraysanaysaa nebiyullahi maxamed ka wanaagsaniyo calaa wajhi alcasabiya walxamiya ayaa la diidan yahay wixii noocaasa oo ambiyada kala sarraysay nebi baa nebiga ka wanaagsan kaygaa kaa ka fiican waxaa ku hadlina macnahaasaa marka rasuulku diidan yahay faanka iyo wixii ku saabsana iyo ciddan mafduulka laga fadli badan yahay oo markaa la quursadoo la yeeso arrintaasun baa xadiidku diidan yahay ma aha markaa in la diidaya nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu ka fadilan yahay rususha kale jihaadkii la jihaadayay baaba haddii calaa wajhi alxamiya iyo maaragtay ay tahay aanay markaa meeshii ajar lahayn man qaatala litakuuna kelimatu llahi alciyali waxaa la yidhi nin u dagaalamaya xamiya iyo caasabiya iyo cadho iyo waxaa u dagaalamaya bal ka warran nin saas u dagaalamaya man qaatala litakuuna kelimatu llahi alciya fahuwa fii sabiil illah marka taa waxaa macnaha loga jeedaa wixii waa inay xamiyadii iyo casabiyada iyo tan noocaasi weyta la diidan yahay ee ma aha in la diidan yahay inaan nebigu ka fadli badnayn rusushii kale waxaa kaloo la sheegay inuu yahay xabiibu rabbi alcaalamiin caalamka rabbigii iska lahaa kuu jeclaa oo in xabiib faciilu bimacnaa yani maxaan ku dhahdaa faacil iyo faciilu bimacnaa mafcuul ah oo marna la odhanayo xabiibu rabbi alcaalamiin caalamka rabbigii iska lahaa kii jeclaa oo macnaha rasuulku uu jecel yahay alla subxaanahu wa tacaala ama uunka kii iska lahaa oo alla ahi kuu jeclaayoo nebiyullaahi moxamed ah labadaba dhe waa saxiix allahna rasuulkiisa waa jecel yahay rasuulkuna rabbigii waa jecel yahay marka lafdigaa xabiib waxaa kaga sii fiicnaa bay leeyihiin khaliil in la yidhaahdo waayo dee maxabada ayaa maraatib ah martabada u sarraysana alkhulla ayaa la yidhahdaa oo xadiidku waa kii ahaa ina allaha اtakhadanii khaliila kama اtakhada ibraahiima khaliila ilaahay khaliil buu iga yeeshay siduu nebiyullahi ibraahimba khaliil uga yeeshay oo dee xadiidkana wuxuu ahaa sax muslim ku sugan low kuntu mutakhidan khaliila latakhadtu abaabakra khaliila walaakinahu akhii wa saaxibii waqad ittakhada allahu saaxibakum khaliilan haddaan cid khaliil ka yeelanaya khaliilku macnaa waxaa loo jeedaa yani jacaylka qof la jeclaado ama cidda la jecel yahay jacaylka meesha ugu dambaysa la gaarsiiyo oo aan khullada iyo suxbada noocaas ee jacaylka noocaas haddaan cid la yeelan lahaa abaabakar baan ka dhigan lahaa laakiin abubakar waa walaalkay waa saaxiibkay saaxiibkiin oo rasuulkuna ilaahay khaliilkiis weeyaan saa darteed baa waxaa qaldan ku odhanaya alkhullaةu liibraahim khulladu ibraahim bay u sugnayd wاlmaxabatu limuxammadin maxabadoo nebiyullaahi moxamed bay u sugnayd arrintaas sax ma aha ibraahim waa khaliilullah nebiyullaahi moxamedna khaliilullah weeyaan waa kii xadiidkuna inii abra'u ilaa kulli khaliilin min khullatihi marka maxabaduna way sugan tahay laakiin maxabadu dee waa darajo hoosaysa marka loo ego khullada midda kale maxabadu kayrkiina way u sugan tahay oo ilaahay cid kale dadka kale muminiintaba waa jecel yihin wallahu yuxibu اlmuxsiniin faina allaha yuxibu اlmuttaqiin muttaqiinta ilahay waa jecel yahay muxsiniinta ilahay waa jecel yahay marka waxa weeyaan ta u gaarka ah ee ilaahay siiyey nebiyu llaahi moxamed waa khullada weeyaan wa annahu rasuulku khaatamu اlambiyaai ambiyada kii khatimay weeye wa imaamu lmuttaqii adqiyaa'i kuwa cabsadee alla ka yaaba imaamkoodii weeye وسيد المرسلين kuwii lasoo diray سيدkoodii weeye وxaبيiب رب العاaلمين cاaلمka iyo unka rabbigii iska lahaa waxa weeye kuu jeclaa weeye xabiibkiisi weeye وكل دعوى النبوة بعdh صلى الله عليه وسلم فغy وhwا وكل دعوى النبوةi نebinimo sheegashadeeda dhammaanteed baعdahu baعd الرasuuli la sheegto صلى الlaه عليه وسلم فغy baadinimo weeyaan waa hawaan hawo weeyaan iyo nafjacayl naftu xumaa ay jeceshahay weeyaan oo nebinimo kastaoo la sheegto sida dee rasuulku inoo sheegay alaaثiin dajaal ina iman doonaan beenawaasiina kuwo kaloo fara badanna way yimaadeen marka nebinimo kastaoo la sheegto bacda nebiy llaahi moxamed waa hay baadinimo weeyaan habow iyo baadinimo iyo hawa nafsi naftu waxay jeceshahay oo la raaco weeyaan waa iilasho waa baail oo qofkii isaga naftiisu nebinimo sheegto horta qofkaasi kaafir weeye diintii u ka baxay hadduu cid aan isaga ahayn yidhaahdo yaa nebiyana iyana waa kulamay oo diintiibu ka baxo waa gaaloobay hadduu u rumeeyo oo kii sheegtay nebinimo u rumeeya isna waa gaal bannaankuu baxay hadduu ka shakiyo kaa nebinimo sheegtay in armuu nebi noqdaa shakigana kaafir diintu ka baxay marka intuba waa baadinimo qofka muminka waxaa laga doonaya inuu rumeeyo annahu laa nebiya bacdahu nebiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalam an gadaashiisa wax nebihi inaanu jirin inuu rumeeyaa la doonaya qof waa sheegan karaa oo waa la sheegtay waa laga yaaba inuu waxyaaba khawaariq alcaadaa oo caado ka baxsan oo dee maxaan ku rahay shaydaaniyaad ah uu la yimaado waa dhici kartaa waa dhici kartaa weliba inuu atbaac yeesho sida rag kastoo dee sheegtayba ay atbaac u heleen laakiinse waxa weeyaan way fadaxoobayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ballan qaaday inuu fadaxeeyo markiiba waa fadaxoobaan se soo martayba waayo wixii waa been wax beenayna meel gaadhi maayaan raad male nebiyullaahi moxamedna xaq buu ku taagnaa markaasaa runtiisa iyo xaqnimadu ku taagnaaba ilaahay subxaana wa tacaala kor u qaaday xataa khadiija markii ay waxyiga lagu bilaabay oo uu yidhi innii khashiitu calaa nafsi waxyaabay ku ammaantay maxaa ka mid ah wanaaggiisa markay aragtay bat ilahay ku hoojin maayo wallaahi maa yukhziika allahu abada innaka latasilu raxim wa tasduqu alxadiida xadiidkaad kor u sheegta riwaayadda caynkaas wa taxmilu kalla wa taqdi dayfa wa taksibu lmacduuma wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq hadallahaas u sheegta ilahay ku hoojin maayo markaa runtaa uu sheegayey iyo cadligaa ku socday illa waxay baa ilahay u soo dejiyeen baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku badbaadinaya oo diin xaqana waa wata isagoon runbuu sheegay qof kastoo been sheega oo mabda'a xaqaa ka hor yimaadana ilaahay subxaana wa tacala waa fadaxaynaya ilaa musaylame la yidhaahdo musaylamatu lkadaab waayo wuxuu yidhi wakullu wakullu dacwa dacwa anubuwati bacdahu sheegasho nebinimo dhammaanteed bacdahu ay bacda rasuul la sheegtaa fagayun hayga waa didu rashaad baa la yidhaahdaa wa azayqu waadalaal iirashada iyo baadnimada ayaa la yidhahdaa waa baadinimo iyo habow waa hawa hawo iyo naftu waxay raacdo oo xumaha ayaa hawo la yidhaahdaa taas bay noqonaysaa buu leeyay sheekhu wa huwa almabcuuثu ilىa caamati اljini wa kaafati اlwaraa biاlxaqi wاlhudaa wa biاnnuuri wاdiya salى اllahu عalayh wasalam wa huwa rasuulku almabcuuثu kii la soo diray weeye ilaa caamati اljini jinkao dhan baa loo soo diray iyo wa kaafati اlwaraa insiga dhammaantii baa loo soo diray bilxaqi xaq baa lala soo diray oo xaq baa ilaahay subxaana wa taala la diray walhudaa hanuun baa alle subxaana wa tacaala la soo diray wabinuuri nuur baa ilaahay la soo diray wabidiyaa iftiin baa ilaahay la soo diray sala allahu calayh waaalih wasalam nebiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxa weeyaan waa rasuul xaq ah oo ilaahay uu soo diray waxaa loo soo diray aljinnu walinsi dhammaantood rasuul kasta oo iyaga kasoo isaga ka soo horreeyey waxaa loo soo diri jiray qoomkiisa ayaa loo soo diri jiray laakiin nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaa loo soo diray ilaa jamiici iqalayn iqalayn jin iyo insiba waa loo soo diray wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin yacni kumaanaan soo dirin ilaa raxmatan lilcaalamka o dhan ina naxariisu tahay mooyaane oo xadiidkuna wuxuu ah wa kaana nebiyu sala allahu alay wasalam yubcaثu ilىa qowmihi yani xadiidkii ahaa ucطiitu hamsan lam yucطahunna axadu min alambiyaai qabli shan umuurood baa laysiiyey oo nebiga inaga igu horreeyey aan la siinin waxaa ka mid ah wa kaana الnebiyu yubcaثu ilىa qowmihi nebiga waxaa loo soo diri jiray qowmkiisa gaar ahaan wa buciثtu ilى الnaasi caamatan anigana dadka o dhan baa laysoo diray markaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaa loo soo diray jinka o dhan caamat اljin jaaءa alqowmu caamatan marka la yidhaahdo ay waa jamiican dhammaantood baa yimi cama shaya cumuuman bimacnaa shamila waa shaamil yeelay oo dee jinku in loo soo diray rasuulka waxaa u daliila aayadda ilaahay qur-aankiisa ku ley markii jinku warramayey ay qur-aanka dhegaysteen baa iyagiiba waxay isleeyihiin yaa qowmana ajiibuu daaciya allah wa aaminuu bihi yakfir lakum min dunuubikum wayujirkum min cadaabin aliim qowmkayow ajiiba daaciya allah ka ilaahay dadka ugu yeedhaya ajiiba waa nebiy llahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh suurat اljin baa laga qaadanaya qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljin faqaaluu inaa samicnaa qur'aana cajaba yahdi ilى اrushdi faaamanaa bihi walan nushrika birabbina axada waxaa laga soo guriyey muqaati bn xayaan baa wuxuu leeyahay lam yabcaث illaahu rasuula ilى اlins wاljini qablahu yani rasuul isaga ka horreeyey jin iyo insiga tona looma soo dirin markaa isaga waxaa loo soo diray jin iyo insi kuwii ka horreeyey insigun baa loo soo diray lakiin hadalkaa nadar baa ku suganoo dee maalan aayaadka qur-aanka markaad eegto iyaga qudhoodu in dadkii hore rusushii hore jinku inuu laazim ku ah inay raacaan oo insigaa laga soo diri jiray rususha jinkana nuduur kuwa diga ayaa ka imanayay yaa macshara aljinni waalinsi alam ya'tikum rusulun minkum oo dee marka la yaha rusulun minkum rusul jamac baa la isticmaalay rususha markaa insi bay ka imanaysadoo jinku dee isagu rusul ma noqonayn waxaa kaloo laga qaadanaya inaanay ku koobnayn rasuulka innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa yani waxaan maqallay kitaab la soo dejiyey nebiyullaahi muuse kadib taa macned waxa wey nebiyullaahi muuse inay rumaysnaayeen markaa rasuul yahay meeshaa garanayeen marka halkaa waxaa ka muuqanaysaa in dee rusushii hore qudhoodu ay xaqa gaadhsiinayeen jinkana ay gaadhsiinayeen ilaahay wuxuu la soo diray diinka kan waxa weeye xaq buu la soo diray iyo hanuun mise ilahay baa leeyahy huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diin اlxaq hanuun baa lala soo diray oo waa cilmi naafica iyo camal saalixa waxaa loogu talagalay liyudhirahu cala diini kullihi walow kariha almushrikuun diimo oo dhan in laga sara mariyo waxa weeye gaaladu hadday doonto arrinta ha kaate waxaa la soo diray binuur nuur iyo diyaa labadaa farqiga u dhexeeyo oo dee diyaaga ayaa si iftiin badan huwa aladii jacala ashamsa diyaa'an waalqamara nuuran baa ilahay yidhi markaa dayixiina nuur baa loo sheegay qoraxdiina maxaa loo sheegay diyaa dee qoraxda iftiinkeeda iyo dayaxa iftiinkiisa keebaa weyn qoraxda iftiinkeeda weyn marka waxaa weeyaan kitaabkan qur'aanka ah waa kitaab labadiiba iftiinkii kii waayna ka ah ahaa iyo iftiinkii kale ka sokeyey intaba waa la soo diray qur-aanka oo xagga ilaahay subxaana wa tacala looga soo dhigay macnaha waxaa looga jeedaa waa kitaab iftiima oo dadka ku hanuuninaya ilaa sawaa'i sabiil qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin markaa qur'aanku huwa adiyaa huwa anuur alhaadi waa ka hanuuninaya waa ka iftiinka ah waa qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin waa shay shifaa shifaaun limaa fi suduur laabu waxay ku bogsanayaan waa shay lagaga caafimaadayo oo bugtada qalbiga ama ha ahaato maxaan ku kufri ama nifaaq waa kitaab lagaga dawoobayo wey kitaabkani wa huwa rasuulku almabcuudu kii la soo diray weeyaan ilaa caamati اljinni jinka dhammaantii ayaa loo soo diraya wakaafat اlwaraa waraaga halka khalqiga la yaqaana laakiin insigaa loo jeedaa wakaafat اlwaraa insiga dhammaantii baa loo soo diray caamat iljin baad ku fahmaysaa bilxaqi xaq baa lala diray iyo walhuda hanuun وبالنuuri baa lala diray iyo wالضiyاء صلى الله عليه وسلم وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسول وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأنه و... و... أوين وإن القرآن كلام الله وإن القرآن كلام الله حق يرمي سكعفنته ونقول waxaan leenahay ina alqur'aana qur'aankii kalaam ullahi weyi oo halkii hore ma iska cadfanayso nuquulu tawxiid illaahi halkii hore muctaqidiina in saasoo kale waina alqur'aana qur'aankii kalaamu ullaahi hadalkii ilaahay weeye taas baanu leenahay oo markaa qirayna minhu alla xaggii ayuu badaa ka muuqday haddii badaa la yidhaahdo xaggiisu ka muuqda oo ka daahiray ama badaa-a oo aad hamse geysa labadaba waa la soo naqliyey minhu xagga alle ayuu badaa ka bilowday bilaa kayfiyatin kayfiyad la'aan iyo qaab la'aan ayuu xaggiisa ka bilowday qowlan xaal uu yahay hadalkaasi hadal ilaahay subxaana wa tacaala uu yahay marka halkan wuxuu ka gelayaa ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisa oo qur'aankuna waxyaabaha de la isku hayo ee ahlusunna waljamaaca iyo tawaa'if ahlubidac ay isku hayaan weeyaan oo qur'aanku waa kalaam ullah waa hadalka ilaahay xaqiiqa ahaan buu hadalka ilaahay u yahay xagga alla ayuu ka bilowday oo waxay odhan jireen minhu badaa wa ilayhi yacuud ama minhu badaa xaggiisu ka soo bilowday ama xaggiisu ka daahiray badaa dheh taa doontaba isaguna u noqonayaadoo waxaa weeyaan dee beri ka maalin qur-aanka aakhiru zamaanka suduurta dadka bani aadamka o dhan waa laga rafcinaya musxafkiisana waa la kor yeelaya waa la kor qaadaya xaggiisu markaa u laabanaya waa tanziilu kitaabi min allahi alcasiiz alxakiim in alle xaggiiba ka muuqdo ka yimid walaakin xaqa alqowlu minii waa ka alali subxaana wa tacaala markaa kita qur'aankani waa kalaamka ilaahay marka uu leeyahay bilaa kayfiyatin macnaha maaha inuu kayfiyad ugu hadlay aanay jirin maahee kayfiyadi waa jirtaa laakiin waxaa weeyaan laa nadri kayfa takallama bih seebuu markaa ugu hadlay garan mayno laakiin kalaamkiisi oo dhaba inuu yahay baan rumaysannahay kalaamkuna waa sifa min sifaatihi waana sifatu kamaal oo haabita ilaahay subxaana wa tacaala u sugan oo hadalku sidiisaba waxaa weeyaan kalaam awsaafta wanaagsan ayaa kalaamku noqdaa ilaahayna subxaana wa tacaala sifatu kamaal baa u sugan waxaana ka soo hor jeeda sifatu naqs naqsiga iyo ceebta alle subxaana wa tacaala waa ka hufan yahay wa kallama allaahu muusaa takliiman alle subxaana wa tacaala muuse ayuu la hadlay takliiman la hadal oo masdarkaasi wuxuu markaa adkaynaya kallamada ficilkaa kallama oo inuu markaa de majaaz iyo wuxuun kale ixtimaalo buu ka saaraya masdarkaas la hadal wey marka kalaamku waa sifo sugan oo ilaahay subxaana wa tacaala u sugan kayfiyad laa'iq isaga oo u cunanta weynidiisa ayay ugu sugan tahay laakiin inagu aynaan garanayn bilaa kayfiyatin macnada waxaa loo jeedaa waa kayfiyad inagu aynaan garanaynin inuu qur-aanku ilaahay hadalkiisa iyo nusuus aad u fara badan baa u daliila wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaa kalaam allah xataa yasmaca kalaam allah ilaa uu maqlo hadalkii ilaahay uma ablughu ma'mana marka qur-aanku waa kalaamki ilaahay weeyaan kalaamka ilaahay laakiin dawaa'iftan ahlubidca ah iyagu way diidan yihiin sida muctasilada oo kale muctasiladu waxay leeyihiin waxay sheeganayaan qur-aanku lam yabdu minhu xaggiisa kama soo daahirine oo kama bilaabane waxa weeyaan waa shay uu abuuro makhluuq ah meel buu ku abuuray meeshaasuu marka qur-aankii uu ka imanaya idaafada uu isu aaneeyey maaragtay kalaamullah iyo haddaad arrimaha noocaas aragtana macnaheedu waxa weeye waa idaafatu tashriif ayaa la yidhaha bay ku leeyihin sida baytullaahi oo kale loo yidhaahdo naatat ullaahi hasha ilaahay gurigii ilaahay laakiin hadalkaasi waa baail oo idaafada ilaahay wax loo idaafeeyo ama acyaan bay noqotaa ama macaani maxay noqotaa ama acyaan shay cayn ah oo makhluuq ah oo muuqaalla bay noqotaa ama awsaaf iyo macaani bay noqotaa haddii idaafadu acyaan ay tahay oo shay cayn ah oo makhluuqa ilaahay loo aaneeyo loo idaafeeyo shaygaa makhluuqa baa markaa tashriif looga jeedaa oo marka la yahay bayt ullaahi dee beytku waa shay makhluuqa aanadaa loo aanayey waa tashriif waa beytka ilaahay cibaadadaa loo cibaadaynay molaaba saasa ka dhacaysa waa guriga loo cibaadaysanayo marka la yidhaahdo naaqat ullaahi hashi ilaahay dee waa hal ilaahay xaggiisa ka timid lakin waa shay makhluuq oo ilaahay abuuray aanaynta ilaahay loo aanayana waa tashriif laakiin wixii sifaat ee macaani ah waxaa weeyaan iyadu saas maaha oo tashriif meesha ma jiree waa sifa oo mawsuufkii loo aaleeyey loo idaafiyey sida maalan cilmu ullaahi oo kale cilmigii ilaahay qudratuhu qudradii baa loo aaneeyey qudradiisii maxaan ku dhaha cizatuhu weynadiisa iyo jalaaluhu kibriyaa'uhu kalaamuhu xayaatuhu culuwuhu markaa kalaamuhu bay soo gelaya taas waa waa sifadii oo mawsuufkii loo aaneeyey oo loo idaafiyey noqonaysa hadalkuna inuu yahay ammaan markii laga hadlayay nimankii caabuday cijliga dibiga caabuday reer nabiy llahi muuse qowmkiisii ilahay wuxuu uhi waاtakhada qowmu muusa min bacdihim min xuliyihim cijlan jasada lahu khuwaar alam yarow annahu laa yukallimhum walaa yahdiim sabiila miyaanay arkaynin inaanu hadlaynin oo dee waxaan hadlaynin ilaah ma noqon karo ilaahay waa hadlaa kalaam buu leeyihi waxaan hadlayn ilaah maaha marka imaam bukhaari wuxuu baabaystay baabu hadalkaana waxaa u horreeyey baa la yidhahdaa waxay yidhaahdaan nin la odhan jiray jahm ibnu safwaan oo yaziid ibnu haaruun uu leeyahay alqur'aanu kalaamu ullah qur-aanku waa hadalka ilahay lacana allahu jahman waman yaquulu biqowlihi ilahay ha nacdale jahm ninkii la odhan jiray buu yidhi iyo ciddii tidhaahda odhaahdiisii kaana kaafiran jaaxidan gaal buu ahaa buuhi jaaxid ah salaadda wuxuu ka tegey buuhi arbaciina yowman wainahu shaka fi lislaam afartan maalmood buu salaadda ka tegey diintii buu ka shakiyey jahm ibnu safwaan ninkii laodhan jiray markaasaa waxaa dilay salm ibn axwas nin la odhan jiray oo aakhiru dawlati bani umaya oo xilligaas ayuu dilay markaa ninkaas buu ahaa ninkii u horreeyey jahm ibnu safwaan ayaa u horreeyey waxay yidhahdaa kalaamka ilahay waa makhluuqa wax la abuuray waa kiu lahaa cabdillahi ibnu maaragna cajibtu lishayطaanin ata annaasa daaciyan ila annaasi washtuqa ismuhu min jahannami waxaan la yahay uri shayطaan dadka u yimi oo naar dadka ugu yeedhay magaciisaan laga soo ishtiqaaqay buuri min jahannami ila waa jahm min jahannamaa laga keenay buuri marka waxa weeye ninkaasaa u horreeyey waxay yidhaahdaa maxaan ku dhahdaa qur'aanku waa makhluuq nin muctasilada ka mid ayaa wuxuu waxaa u yimi ninkii qaariga ahaayee abi camr ibn calaa markaasu wuxuu ku yidhi waxaan kaa doonayaa inaad akhrido wa kallama allaaha muusa isagoo markaa diidan dee ilaahay markaa inuu hadla buu diidan yahado wakallama allaha muusa allahda nasbiyo macnaha muuse ayaa ilaahay la hadlay oo muuse hadlay ilaahay ma hadlin saa dhen markaasuu intuu la yahay wuxuu oo daabar haddaan idhaahdo maxaad ka yeeli doontaan saynu ka yeeli doonaa walammaa jaa'a muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu taana see laga yeelaya buuri wakallamahu rabbuhu rabbiguu la hadlay taan xagga nugu waxayayn haddaynu taasaa yahay marka waxa weeyaan nimanka ahlubidcada ah ayaa markaa waxyaabaha ku hadlay waina alqur'aana waxaanu leenahay oo kale ina alqur'aana qur'aankii kalaamu ullaahi alla subxaanahu watacaala hadalkiisi weeye minhu alla xaggii ayuu bada'a ka bilowday bilaa kayfiyatin qaab la'aan qowlan xaal uu yahay hadalkaasi yani odhaah uu yahay kalaamkaas oo qowlkaa qudhiisu dee sida wakallama laba muusa takliiman oo kale ayuu xaqiiqada kalaamullaahidaasunbu markaa masdarkaasi markaa macrifaynaya oo caddaynaya waanzalahu calaa rasuuli waxyana waanzalahu wuu soo dejiyey calaa rasuuli rasuulkiisana wuu ku soo dejiyey taas ayaan rumaysanay waxyan xaalu yahay waxy wasadaqahu way rumeeyeen qur'aanka almu'minuuna mu'miniinta calaa daalika sidaa wejkaa la soo sheegay bay u rumeeyeen xaqan xaalu yahay mid dhab ah yani wuxuu leeyahay halka kan dee waa waxay kale oo maxaanku dhahay aan rumaysannahay oo leenahay waa qur'aan ilaahay subxaana wa tacala nabiyullaahi moxamed uu ku soo dejiyey isagoo waxay ah waxay ilaahay soo dejiyey weeyaan dadkii mu'miniintana waxyigaa way rumeeyeen oo way ogaadeen yaqiin ahaan iyo hubaal ahaan ayay marka arrintaana ay u garteen inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkii siiyey wa anzalahu waa soo dejiyey nebi alla subxaanahu wa tacaala qur'aankii calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa ayuu ku soo dejiyey waxyana xaaluu yahay waxyi wasadaqahu waa rumeeyey qur'aanka almu'minuuna mu'miniintii ayaa rumeeyey calaa daalika sidaas wejkaa la soo sheegay bay u rumeeyeen oo inuu yahay kalaamullaahi minhu badaa wa ilayhi yacuud saasay ku rumeeyeen wa yqanuu waxay yaqiinsadeen annahu qur'aanku kalaamullaahi hadalka ilaahay inuu yahay tacaala kor ahaaye bilxaqiiqati xaqiiqa ahaan yacni maaragtay ay u rumeeyeen oo laysa inaanu ahayn bimakhluuqin makhluuq aanu ahayn ka kalaami lbashar makhluuqaasoo ka kalaami lbashar hadalka bani aadamka oo kale ah ka kalaami lberiyati dheh beriyada oo basharkii ah hadalkoodii kale aan ahayn oo taasina waxay mutusaalaynaysaa dee mu'miniintii xaqiiqa inuu yahay bay yanqiysteen makhluuq aanu ahaynoo maaha dee kuwa muctasiladeele waa makhluuq waxyaabay deliishadeen waxaa ka mid a waxay idhahdeen allaahu khaaliqu kulli shay shay walba ilahay isaga abuuray soo qur-aanku shay maaha dee haawadaansa qur-aanku waa shay mar hadduu shay yahay shay kasta ilah baa abuuray maxaad cumuumkaa kaga saaraysaa waxaa lagaga saarayaa alaa lahu alkhalqu walamru ay alaa hooyay lahu lilahi waxaa u sugan alkhalqu abuurka iyo walamru arrinka iyo wixii tala iyo waxy ah wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ruuxan waa qur-aanki ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walaakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadi marka ilahay wuu kala kaxiyey marka waxaa qasiim u ah khalqiga amarka qur-aanku min alamri weeyaan laysa min alkhalqi naskaasaa caddaynaya qur-aanku waxa weeyaan waa min alamri walaysa min alkhalqi wuxuu abuuray kama mid ahaa ee amarka iyo waxyiga xaggiisa ka yimi ayuu ka mid yahay naskaasaana kuu caddaynaya marka waxa weeyaan taas bay rumeeyeen oo xaqiiqa ahaan bay u rumeeyeen oo inaanu makhluuq ahayn sida kalaamulbashar ay u rumeeyeen mu'miniintii ahlusunna waljamaaca waayo sifaadku waa farci can iddaat sifaadka ilahayna way horreeyeen wax makhluuqaa maaha kalaamka basharkuna waa shay xaadid ah oo la abuuray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keeno soo cusboonaysiye weeyaan waayo waa iqaru way yaqaysnay annahu isagu kalaamullahi inuu yahay bilxaqiiqati uu yahay laysa bimakhluuqin aanu ahayn mid la abuuray ka kalaami albariyati sida hadalka bani aadamka oo kale faman samicahu fazacama annahu kalaamu lbashar faqad kafar faman axadka samicahu maqla qur'aankii oo fazacama sheegta innahu isagu kalaamulbashar basharka hadalkiisa inuu yahay faqad kafarkaasi waa gaaloobay macnaa qofkii maqla qur'aanka kan oo sheegta markaa inuu haddana yahay hadalkii basharka ile waa makhluuq haddii la yidhi waa hadalkii bani aadamka oo kale eh wa kullu kalaamin fi lwujuudi kalaamuhu sawaaun calayha naruhu waa kii lahaa ku hadlayay wax kastaba kuwa wujuudiyin la yihahdo ama itixaadiya walxuluul inkaarqabayaalah wax kastoo lagu hadlaababa hadalkiis bay ku leeyihin kuwaas meel fog bay ka dhaadhiciyeen kuwaasina marka qofkii yidhahda waa kalaamulbashar oo kale waxa weeyaan kuwaasina waxa weeye wuu gaaloobay oo dee ilaahay hadalkiisii buu leexiyey faman samicahu qofka qur-aanka maqlo fazacma sheegta annahu kalaamuulbashar inuu yahay faqad kafara waa gaaloobay waqad damahu allaahu alla subxaanahu wa tacaala waa caayey wacaabow waa ceebeeyey wa awcadahu wuxuu ugu goodiyey kaa bisaqara naarta saqara leh ugu goodiyey xaysu meeloo qaala uu yidhi alla subxaanahu wa tacaala sa usliihi waxaan gelin doonaa saqara naarta saqara la yidhahda baan gelin doonaa oo falammaa goortii buu yidhi awcada allaahu alla subxaanahu wa tacaala ugu goodiyey bisaqara naarta saqara la yidhaahdo liman axad ugu goodiyey qaala yidhi in haada ay maa haadaa kani maaha ilaa qowlu bashar bashar qowlkii mooye wax kale maaha kii yidhi markuu alla naar ugu goodiyey calimnaa markaa waxaan ogaanay oo wa ayqannaa aan yaqiinsanay annahu qur'aankii qowlu khaaliq albashar khaaliq albashar basharka kii abuuray qowlkiisi inuu yahay baan yaqiinsanno ogaanay oo walaa yushbihu inaanu qur-aankani shabbihin baanu ogaanay qowla albashari bashar qowlkii inaanu shabbihin ayaanu ogaanay wuxuu halka sheekhu leeyahay markii alla subxaanahu wa tacaala uu goodiyey dadkii ahlu naarka ahaa maxaan ku lehay naarta ila waxay yidhahdeen kii hadlayay xaqa diiday qur-aanka muxuu ku sheegay in haadaa ilaa sixrun yuufar in haadaa ilaa qowl bashar sa uslihi sakr kii yidhi waa qowl bani aadan waa sixir waa hadal bani aadan markii layidhi naar loogu goodiyey oo mu'miniinta ogaadeen qofkii qur-aanka ku sheegay kalaamulbashar in naar uu leeyahay bay waxay yaqiinsadeen hadalkan inaanu hadalkii basharka ahayne hadalkii ilaahay inuu yahay oo aanu shabbihinna ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisu iyo qur-aankani aanu bashar qowlkii shabbihin ee uu yahay sifa min sifaati illahi tabaaraka wa tacaala waman asdaqu min allaahi xadiidan yaa ilaahay ka odhaah fiican odhaahdiisa yaa ka wanaagsan ka run badan odhaahdiisa waman axsanu min allaahi qiilan qul lain ijtamacat ilinsu waa tii xitaa lagu xujeeyey gaaladii loo yidhi dhammaantiin ins iyo jin haddaa isu tagtaan qur-aankaasoo kale ma keeni kartaan qul lain ijtamacat ilinsu waljinnu calaa an ya'tuu bimili hada alqur'aan laa ya'tuuna bimilih walow kaana bacduhum libacdin dahiiran baa la yidhi subxana wa tacala marka hadalkii basharka maaha waa hadal ilaahay wuxuu yidhi falammaa awcad qadamahu allahu alla waa ceebeeyey waa caayey oo wacaabahu waa ceebeeyey waa wacadahu waa uu goodiyey bisaqara naarta saqara la yidhaahdo xayثu meeloo qaala uu yidhi tacaala korahaaye sauslihi waxaan gelin doonaa saqara falammaa goortii awcada allaahu alla uu goodiye ugu hanjabay bisaqara naarta saqara la yidhahdo liman axad ugu hanjabay qaala yidhi in haada ay maa haadaa kani maaha ilaa qowl bashar ayaa calimnaa waxaan ogaanay oo waa ayqannaa yacni aan hubsanna oo yaqiinsannay annahu qur'aankii qowlu khaaliqi lbashar basharka kii abuuray hadalkiisa inuu yahay baan yaqiinsanno ogaanay oo walaa yushbihu aanu shabbahin qwl bashar bashar qowlkiina aanu shabayn baan ogaana waman wasafa allaha bimacnan min almacaani اlbashar faqad kafar faman absara hada اctabar wacan mili qowl kufaari inzajar wacalima ana allaha tacaala bisifaati laysa kalbashar waman axadka wasafa allaha alla subxaanahu wa tacaala ku sifeeya bimacnan macno iyo sifo taasoo min macaani اlbashar ay min sifaati اlbashari ka mid ah faqad kafarkaasi waa gaaloobay wuxuu leeyahay qof kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sifeeya sifo oo sifaadka basharka ka mid ah oo dee macnaha ku shabbaha alla subxaanahu wa tacaala khalqigiisa oo asmaadiisa iyo sifaadkiisa ku shabbaha makhluuqaadka ama kayfiyadda kayfiyadday leeyihin sheega qofkaasi waa gaaloobay waayo ilahay wuxuu laysa ka milihi shay-un wa huwa asamiicu اlbasiir marka saas u hadlado yani wuxuu yidhi waman axadka wasafa allaha alla subxaanahu wa tacaala ku sifeeya bimacnan macne macnaa sifa loo jeeda macnahaasoo min macaani اlbashar basharku sifaadkuu leeya ku sifeeya faqad kafarkaasi waa gaalo oo mushabbiho iyo mucadilo intuba way soo gelayaan intuba way soo gelayaan faman absara qofka eega haada kaa qofkii eega ictabara waa cibro qaadanaya qofkaasi wa can mili qowli kufaari inzajar wainzajara waa ka joogsanayaa waa ka reebtoomayaa can mili qowlilkufaari gaalo qowlkeed oo kalena wuu ka joogsanayaa wacalima wuxuu ogaanayaa ana allaha tacaala korahaaye bisifaatihi maca sifaatihi sifaatkiisa xaal lala qabo laysa kalbashar basharka inaanu kuula mid ahayn buu ogaanaya wuxuu markaa leeyahay halkaka sheekhu haddii markaa uu absara haada kaa hadduu eego maxay ah sifaadka ilaahay u sugan sifaadka ilaahay u sugan markuu eego oo hadalku uu ka mid yahay iyo tashbiih anfin laga anfiyo aanu alla subxaanahu wa tacala waxba shabihin iyo goodiga loo goodiyey nimankan mushabbihada ah ilaahay subxaanahu wa tacaala u ekaysiiyey makhluuqa intaa qofkii eega ictabara qofkaas waa ibro qaadanaya oo markuu u fiirsado wuxuu fahmayaa oo u muuqanaysa in maxaan ku dhahdaa wixii waxaa ku hadlaana inay gaalnimo ku sugan yihiin in ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisuna inaan u ekayn makhluuq sifadiisuna sifatu makhluuq aanay u ekayn ayuu dareemaya wuxuuna ka joogsanayaa gaalo waxay ku hadashay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqiisa u ekaysiiyeen iyo waxyaabahay ku halaagsanay o dhan buu ka joogsanaya wuxuuna ogaanayaa sifaadka ilaahay inaanay kula mid ahayn sifaadka basharka waayo dee ilahay wuxuu laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu albasiir xukunka markaa qofkii sifaatka ilaahay diidaa oo inuu gaaloobay waa hadal markaa salafku ay soo naqliyeen saabuuni oo kale kitaabka la yidhaahdo caqiidatu salaf asxaab alxadiid maxamed ibn isxaaq ibn khusayma ayuu ka soo guurinayay uu yidhi alqur'aanu kalaamu ullaahi hayru makhluuq qur'aanku waa hadalka ilaahay oo shay makhluuqa ma aha faman qaala ina alqur'aana makhluuqun fahuwa kaafirun biاllaahi alcadiim qofka yidhaha qur'aanku waa makhluuq waa qof gaaloobay allihii weynaabu ka gaaloobay walaa tuqbalu shahaadatuhu walaa yucaadu in marida walaa yusallaa calayhi in maata walaa yudfanu fii maqaabir muslimiin xaggaasu ka saar oo shahaadadiis la aqbali maayo oo hadduu xanuunsado lasoo booqan maayo oo hadduu dhinto lagu tukan maayo oo xabaalaha muslimka lagu aasi maayo waa qofkii ictiqaadka aqbay waayahay faman axadka absara eega haadaa kaa qofka eega sifada ilaahay u sugan ee kalaamka ah iyo tashbiih la'aanta aanay makhluuqa shabihin iyo waciidka kusoo goodiga ku soo arooray qofkii arrintaa la yimaadee naaran qofkii arrintaa u fiirsaay tabaaraa qofkaasi waa taamilo qaadanaya waa cibro qaadanaya wa can mili qowli kufaari gaalada qowlkooda kii kula midana inzajara waa ka joogsanay inzajar macnaa inkafa yani intaha wakafa wabtacda can shay baa la waa ka joogsanaya wacalima waa ogaanaya ana allaha alla subxaanahu wa tacaala tacaala korahaaye bisifaati maca sifaati xaal lala qabo laysa kalbashar basharkaoo kale inaanu ahayn ayuu ogaanaya wاlru'yaةu xaqu liأhli اljannati bغayri axaaطaةi walaa kayfiyaةi kamaa nadqa bihi kitaabu rabbina wاlru'yaةu ru'yadii araggii ilaahay la arkayey xaqun xaq weeye xaqaasoo liahli اljannati ahli janno u sugan bغayri axaadaةi koobid la'aan xaalay ru'yadaasi ku sugan tahay iyo walaa kayfiyatin kayfiyadiiyo qaab la'aan wuxuu leeyahay halkana waxaynu ka hadlaynaa ka gelaynaa oo sheekhu bilaabaya aragga ilaahay subxaana wa tacaala arkaya maalinta qiyaame oo masaa'il markaa aimada dawaa'ifta qaarkood ay diidan yihiin ru'yada ilaahay la arkaya maalinta qiyaamaha oo dadku indhahooda ay ku arkayaan mu'miniinta ahi arrintaas waa arrin sugan oo kitaabka iyo sunna ay ku sugan tahay wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbihaa naadira baa ilahi yidhi subxaana wa tacaala wejiyaal maalintaa midifaysa weeyaan ilaa rabbihaa bay naadira fiirinaysa oo daawanaysa oo haddii nadarkaasi uu ku gudbo haddiina fahanteedu iska gudbo isagoon xaraf jaar ku gudbinna tawaquf iyo intidaar iyo joogsi ayaa liyahaa nadarku unduruunaa naqtabis min nuurikum unduruunaa naqtabis min nuurikum macnaha waxaa weeye na suga oo noo kaadiya xaraf jaar kuma gudbin waa nafahantiisaga gudbi unduruunaa naqtabis min nuur koow haddii fii nadarku iyo araggu uu ku gudbana waxaa la yidhaha altafakur waاlictibaar awalam yanduruu fii malakuuti الsamaawaat fii miyaanay fiirin malakuutka samaawaadka waanay ku yaan u fiirsan ta'amul baa la yidhahda haddii ilaah ay ku gudubtana waxaa weeye almucaayanatu biاlibsaar indhaha araggooda la yidhaha aragga indhaha ay ku arkaya taasaa loo jeeda taas baa loo jeeda waay marka wuxuu leeyahay halkan iyadoo markaa araggii awalba ay ahayd indhaha ila ilahi baa ku gudubtay nadarkii ayaa haddana wejina loo loo aanayey oo wujuuhun yowmaidin naadira wujuuhun wajiyaal yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira rabbigeed beegis marka waxaa weeyaan indhahaasa lagu arkaya indhaha lagu arkaya waay waxaa kaloo u daliila liladiina axsanuu xusna waziyaada yacni kuwii axsanuu wanaajiyey wanaagga sameey waxaa u sugnaaday alxusnaa tii wanaagsan oo jannadiiya iyo waziyaada rasuulku wuxuu ku fasiray annadaru ilaa wajhi اllah ziyaada eeg mid la eego ilaahay subxaana wa tacala wejigiisa inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna hada alqamar laa tudaammuuna fii ru'yati rabbigiin baa arkaysaan sidaa dayaxa u aragtaan oo dayaxu waxaa dayaxa la yihahdaa marka saddex habeen bishu ay dhaafto habeenka afraad laga bilaabo ilaa ay ka dhacayso oo dayax la waayayo dayax baa loo yaqaanaa marka dayax miyaa ku muuqaalkiisa halkaa idinka muuqdaa miyaad maxaan ku dib isku celiyaysa araggiisa marka nisbada halkan waa alru'yaةu biالru'ya waa tashbiih الru'ya biالru'ya laa lilmar'iyi biاlmar'i cidda la arkayo maaha dayaxa iyo ilaahay laisku shabahayo laakiin aragga la arkaya dayaxa iyo aragga ilaahay la arkaya baa laisku shabahayaado macnaheedu waxaa weeyaan yani aragga aad dayaxa arkaysaan oo indhihiina ku arkaysaan baad ilaahayna beri ku arki doontaan saasaa loo jeeda meeshiisa waxaan sugnayn ixaadaan jirin oo haddaa arkaysa markaa adna aragtaan arag kuma koobi kartaan laakiin indhihiinna xaqiiqiya isha idinku yaallaa ku arki doontaan ru'ya qalbiya oo qalbigaa ma aha waayo nicmaa looga dhigay ilaahay subxaana wa tacala mu'miniintu markay jannada galaan oo loo barwaaqeeyo markay ilaahay arkaan bay wax allaaliya wixii nicmo ahaa ee ay haysteen oo dhan bay ilaaway markay rabbigood arkaan subxaana wa tacaala walidaalika ba waxaa la leeyahay axaadiista ku timi aragga ilaahay la arkay maalinta qiyaame waa mutawaatir yaxya ibnu maciin oo kale wuxuu leeyahay toddoba-iyo toban xadiid oo saxaax ah ayaa rasuul ka sugan oo in ilaahay la arkay maalinta qiyaame mima tawaatara xadiidu man kadab waman banaa baytan lilahi waxtasab waru'yatu shafaacatu walxawdu wamasxu khufayni wahaadi bacd ru'yadu markaa waa ka mid waxyaabaa tawaaturay ayuu baydka ku tiriyey ru'ya aragga ilahay la arkaya baa ka mida wixii tawaaturay marka waxa weeyaan waa mutawaatir waxyaabaha kuwa diidan ee arrintaana goy muctasilada ka mida waxay yidhaahdeen ilaahay la arki maayo adduunyana la arki maayo aakhira la arki maayo oo saddex qowl baa meesha ku jiro kuwa odhanaya suufiye ah oo iyagu odhanaya adduun iyo aakhiraba waa la arkaya ilahay haddana waaba la arkaya oo iyaguna kuwaas waa munxarifiin oo qalday iyo kuwa odhanaya muctasile la yidhaahdo adduun iyo aakhiratan la arki maayo iyo ahlu sunnaho qaba adduunkana inaan la arkaynin oo xadiid baa ku sugan uu leeyahay rasuulku yidhi ilaahay inuu yidhi arki maysaan adduunyada laakiin aakhiro ayaa alla subxaana wa tacala la arkaya muctasiladu marka waxay daliishanayaan markii nabiy llaahi muuse ku yidhi arinii andur ilayk qaala innaka lan taraani walaakin undur ila ljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraani falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakan wakhara muusaa shaciqa kaasaa u daliil lakin waxay leeyihin ahlu sunnuhu aayadda nafteeda xujo idinku ah aayadda nafteeda deliishateen baa xujo idinku ah oo yani ta'biidkan ay sheegaysaan meesha ma jiro waman ra'aa nafya bilan mu'abada faqawlahu urdud wasiwaahu facdudan ninkii waa ta'biid adduun iyo aakhiro warkiis xagga u tuur waxaa kow ka ah horta inay arrintaasi saxnayn nebiyullaahi muuse waxaan suuragal ahayn miyuu weydiisan lahaa rabbigii jawaabtu waa maxay waa mada kow ta labaad markuu su-aashaa nebiyullaahi muuse rabbigii weydiistay rabbigii kuma inkirin oo waxaan macquul ahayn maxaad ii weydiisatay aakhiri adduuntoona i arki maysa saad ii weydiistay arrintaa baynabaa nebiyullaahi nuux markuu weydiistay oo yidhi wiilkaa lay badbaadiyay miyaa laga aamusa jawaabtu waa maxay waa mada inahu laysa min ahlik inahu camalu غayru صaalix falaa tasأlni maa laysa laka bi cilmu inii aciduka an takuna min aljaahiliin meel dheer baa lagaga soo hay nebiy llahi nuux nebiy llaahi muuse markuu yidhi iskaytus aan ku arka e waxba maarta balbuurta iyo hawlo kaala galay laakiin lama odhan ima arki kartid maxaad hawshaan uga hadashay lama canaano way kutusinaysaa markaa aayadda naftigaa kutusinaysa markaa ilahay la arkaba kow waxaa kaloo meesha yidhi inaka lan taraani lan taraani ee lama odhan laa uraa lay arki maayo walaa tajuusu ru'yatii araggayguma bannaana lastu bimar'i mid la arkaya miihi cibaadadkaas lama isticmaalin lan taraani arki maysid oo markaa dee adduunka lanta iyadoo loo isticmaalo wax badanoo loo isticmaalo aakhiro beddelkeeda yimina way jirtaa horta jaansumahayn in qolka hadal waxaa ka mid ah oo daliilka laga qaadanaya ilaahay buurtii buu istusiiyey فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا buurti waa burburtay marka meesha waxaa ku jirtaa oo haddiiba ilaahay buur istusiiyey makhluuqii sharafta badnaa nebiy llaahi muuse miyaanu istusinaya ilahi subxana wa taala buur baaba ilahi subxana wa taala istusiy nuurkiisa waa ka mida istusiiyey taasina waa meesha ka muuqda kow meesha marka waxaa ku jirtaa haddii buurtaas taagnaan karto oo xamili karta aragga ay aragto aduguna marka waad arkaysaa wey tusaaluhu laakiin buurtii haddayna ii maaro weyday haddaan allahay aduguna muusow nafma hayse meesha waan ku turayaaye hawshaa uma bambegi kartida ima arki kartida haddae waa caynkaasaala ku socdaa marka aayadda nafteeda waxay kutusinaysaa maxay ilaahay subxana wa tacala arkaba waxay kaloo yahaan laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar taana macnee idraaka waxaa looga jeedaa bimacna alixaata oo ilaahay aayaddu kutusin maysa inaan ilaahay la arki karayn ee waxay kutusinaysaa ilaahay waa la arkaya laakiin lama axaatayn lama koobi karo waxaa u daliila falammaa tara'a aljamcaani qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun waana la soo haray lama yidhahdo ya inaa lamudrakuun marka miyuu diiday nabiy llaahi muuse ma ru'yo arag miyuu diidan yahay mise wuxuu diidan yahay in la hayo yani xaata hareana la ka maray wey macneed wuxuu diidan yahay inaa lamudrakuun waana la haya laakiin meesha lama anfin waa waaba ujeedaa nimanka waa isu muuqdaan marka ru'yadu halkan idraagani waxaa weeye ixaato ayaa la diidan yahay oo ilaahay arag laguma ixaataynayo walaa yuxiituuna bihi cilman laakiin waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la arkaya araggii wax diidan muctasile mooyaane ma jira adiladoo dhammina aanka caynkaasay sugaysa marka wuxuu yidhi wاru'yatu ru'yadu xaqun xaq weeye liahlijannati ahlujanna ayay markaa u sugnaatay bikayri xaalatin koobidlaan xaalay tahay iyo walaa kayfiyatin qaablaan kayfiyadda marka aynu kayfiyada inaanu gude garanay yani kayfiyadda marka ilaahay subxaanahu wa tacala loo arkayo inagu markaa ma sheekir lakin waa la arkaya oo indhahaas aynu ku arkayna waaya kamaa nataqa suugu hadlay bihi yani ru'yada alqur'aanu qur'aanku ugu hadlay kitaabu kitaabu rabbinaa rabbigan kitaabkiisa ugu hadlay wujuuhun yowmaidin naadiratu ilaa rabbiha naadir wa tafsiiruhu tafsiirkiisuna calaa maa kii weeyaan araada allahu alla subxaanahu wa tacaala uu doonay sidii ilaahay u doonay weeyaan tafsiirkeedu wa calimahu alla subxaanahu wa tacaala ogaaday oo maxay ah dee ilahay in la arkayo oo indhaha qofka wejigiisa saaran uu beri maalin ku arkayo wa kullu maa shay kulligii jaa'a yimi fii daalika arrinkaa oo ru'yada ku yimi oo min alxadiidi saxiixi ah xadiidkii saxiixa can rasuulilaahina ka sugnaayay sala allahu alay wasalam fa huwa kaas kama qaala si uu yidhi weeyaan wa macnaahu macnihiisuna calaa maa iladii kii weeye araada uu doonay weeyaan rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh yani haddii xadiid kasta oo yimaada oo rasuulku ka yimi waa saa u jeedo ee lama baahno markaa in meel kale lala aado macnuhuna waa saa uu doonay laa nadkhulu fii daalika muta'awidiina biaaraa'ina laa nadkhulu geli mayno fii daalika arrinkaa muta'awidiina xaal aanu nahay kuwa leexinaya oo awilaya biaaraa'ina aaraadayada ku leexinaya ku awilaya annagooan ahayn walaa mutawahimiina xaal aanu nahay kuwa aan maxaan ku dhaha ismoodsiinayn biahwaa'ina ee hawadayada kuwa aan markaa moodsiinayn oo yani maaragtay waham iyo malayn xagga yaga aan ku socon fainahu ina alamra washaaniye maa salima yani ma nabadgalo fii diinihi diintiisa uma nabadgalo ilaa man mid mooyaane sallama u hogaansamayn lilaahi alla subxaana wa tacala caza wajal weli rasuul isagu isa hogaansamay kaa un baa nabadgalay sala allahu alay waslam oo warradda celiyey cilma maa shay cilmigii celiyey ishtabaha caleyh iska galay isaga ilaa caalimi kii yaqiino alla u celiyey kaa un baa diintiisa u nabadgalay marka wuxuu leeyahy halka kan annagu markaa ku dhex geli mayno aaraadayada gaaban yani ta'wiil leexin aanu annagu marka aaraayada ku awilayno fahamkayaga gaaban ku dhex geli mayno ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadka oo riyadu ay ka mid tahay arag yani hawadayadana moodsiin mayno oo wax xaqiiqada khilaafsan inaanu annagu ismoodsiinno oo si marka annagu ay noola muuqato naftayada in aan u sheegnana taana geli mayno marka wuxuu ka hadlayaa insaanka nabadgelaya waa kee insaanka tawxiidkiisu u nabadgelayo ee caqiidadiisu u toosnaanaysa waa kee ee ka nabadgalay zayqa iyo dalaalka waa qofkaas rumaynaya waxa weeyaan wixii xagga ilaahay subxaana wa tacaala ka yimi ayuu rumaynaya oo sugaya haddii wax iska galaan oo arrimaha qaarkood oo fahmi waayana cilmiga ciddii cilmiga u lahayd oo allah buu isaga celinaya faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha min ibtigaءa alfitna waibtigaءa ta'wiilih wma yaclamu ta'wiilahu ila اllah wاlraasikuuna fi اlcilmi yaquuluuna aamana bihi kul min cindi rabbina wma yadakaru ila uli albaab buu leeyay allah subxaana wa tacala marka wuxuu sheekhu leeyahay wa kullu maa shay kulligii jaa'a yimi fii dalika yani arrinkaa araggaa ku yimi oo min alxadiidi صaxiixa ah can rasuuli اlaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahayna ka yimi fa huwa kaasi xadiidkaasi kamaa qaala yani siduu u yidhi weeyaan wa macnaahu macnihiisuna calaa maa iladii kii weeyaan araada uu doonay sidaa xaqiiq ahaan uu yahay weeyaan laa nadkhulu geli mayno fii daalika arrinkaa yani geli mayno muta'awiliina xaala aan nahay kuwa awilaya oo leexinaya biaaraa'ina aaraa'dooda ku leexinaya yani geli mayno annagoo markaas saa samayna walaa mutawahimiina kuwa ismoodsiinaya biahwaa'ina hawadooda isku moodsiinaya yani xaalaan aan ahayn waaya fainahu ina alamra washaaniya maa salima ma nabadgelin fii diini diintiisa uma nabadgelin ilaa man mid mooyaane sallama lilaahi يعني سلام بمعنى إنقاذ وي سلمه كان سمي لله الله سبحانه وتعالى هو سمي ومعناها بوحي آيات هي أحاديث صفات إلهي كيمي سدود أدهي وأن وحبة تأويلي يتحرف كيمي ولرسول رسولك سوء كان سمي صلى الله عليه وسلم هو رد عليه علم ما شيء علم جين عليه اشتبه اسكقل عليه كركي سوي اسكقل يمقد كقل وفهم وايينا إلى عالمه كي عالم كوها إيقرني أعلي الله سبحانه وتعالى كاس بعدين دي سؤال نبت قلية عدي شبهات يو محام كنا دي بكورو تأويلات يتحريفات هذا الله صوص عدو شيء دون عدي كشان عدها سوي لنطي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك